iyo xisqil cutubka labaatanaad oo sannaddii toddobaad bisheedii shanaad maalinteedii tobnaad ayaa odayaashii reer banu israa'iil qaarkood u yimaadeen inay rabbiga wax weyddiistaan oo hortayda ay fadhiisteen haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow odayaasha reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay ma waxaad u timaadeen inaad waxay weyddiisataan sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaaye inaanan waxaad i weyddiisateen maqlayn wiilka aadamow ma doonaysaa inaad iyaga xukuntid ma doonaysaa inaad iyaga xukuntid bal iyaga waxyaalihii karaahiyada ahaa ee awowayaashood ogaysii oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbigu ah wuxuu leeyahay waagii aan reer banu israa'iil doortay oo aan gacantayda kor ugu qaaday oo aan u dhaartay farcanka reer yaaqub oo aan iyaga dalkii masar dhexdiisa isku baray oo aan ugu dhaartay anigoo ku leh aniga waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah waagaas gacantaydan kor ugu qaaday oo aan iyagoo u dhaartay inaan dalka masar ka soo bixiyo oo aan soo geliyo dal aan iyaga uu soo ilaaleeyey oo caaniyo malab la barwaaqaysan kaasoo ah ammaantii dalka oo dhan oo waxaan iyaga ku yidhi ninkiin kastaba waxyaalaha karaahiyada ah ee indhihiisa ha iska xooro oo sanamyada masar ha isku nijaasaynina aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah laakiinse way u caasiyoobeen oo inay maqlaan ayay diideen ninkoodna waxyaalihii karaahiyada ahaa ee indhihiisa iskama xoorin oo sanamyadii masarna kama ay tegin markaasaan yidhi caaradaydan ku kor shubi doonaa si aan iyaga dalka masar dhexdiisa xanaaqayga ugu dhammaystiro laakiinse magacayga daraaddiisa ayaan u shaqeeyey si uusan ugu nijaasoobin qorumihii ay dhex joogeen hortooda waayo iyagoo u jeeda ayaan iyaga isbaray markaan dalkii masar ka soo bixiyey sidaas daraaddeed ayaan iyaga dalkii masar ka soo bixiyey oo cidlada keenay oo waxaan iyaga siiyey qaynuunadaydii xukuumadaydina waan tusay kuwaasoo ninkii sameeyaba uu ku noolaanayo oo weliba waxaan siiyey sabtiyadayda inay ahaadaan calaamad aniga iyo iyaga noo dhexaysa si ay u ogaadaan inaan anigu ahay rabbiga iyaga quduuska ka dhigay laakiinse reer banu israa'iil way igu caasiyoobeen intii ay cidlada dhex joogeen qaynuunnadaydii kuma ay socon oo xukuumaddaydina way diideen kuwaasoo ninkii sameeyaba uu ku noolaanayo oo sibtiyadaydina si weyn bay nijaas ka dhigeen markaasaan nidhi aniga waxaan korkooda ku shubi doonaa caradayda inta ay cidlada dhex joogaan si aan u baabbi'iyo laakiinse magacayga daraaddiis ayaan u shaqeeyey si uusan ugu nijaasoobin qulumihii ay dhex joogeen hortooda waayo iyagoo u jeeda ayaan soo bixiyey weliba gacantaydan kor ugu qaaday ugu dhaartay cidlada dhexdeedii inaanan geynayn dalkii aan siiyey oo caanaha iyo malabka la barwaaqaysan oo ah ammaantii dalalka oo dhan maxaa yeelay xukuumadaydii way diideen oo qaynuunadaydina kuma ay socon oo sabtiyadaydii nijaas bay ka dhigeen waayo qalbigoodii wuxuu raacay sanamyadoodii habase ahaatee ishaydii way u tuudhay si aanan iyaga u baabbi'in oo cidladiina kuma aanan dhex dhammayn oo waxaan carruurtoodii ku yidhi intii ay cidlada dhex joogeen qaynuunnada aabbayaashiin ha ku soconina oo xukuumaddoodana ha dhowrina oo sanamyadoodana ha isku nijaasaynina aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah qaynuunadayda ku socdo oo xukuumadayda xajiya oo sameeya oo sabtiyadayda quduuska dhiga oo iyana waxay ahaan doonaan calaamad aniga iyo idinka inoo dhaxaysa si aad u ogaataan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah laakiinse carruurtiinna waa igu casiyoobeen oo qaynuunadaydina kuma ay socon xukuumadaydina inay sameeyaan ma xajin kuwaasoo ninkii sameeyaba uu ku noolaanayo oo sabtiyadaydina nijaas bay ka dhigeen markaasaan idhi caaladaydan ku korsubi doonaa si aan xanaaqayga iyaga ugu dhammaystiro cidlada dhexdeeda habase ahaatee gacantaydii waan ka soo celiyey oo magacayga daraaddiis baan u shaqeeyey si uusan ugu nijaasoobin quruumaha hortooda waayo iyagoo u jeeda ayaan soo bixiyey oo weliba gacantaydan kor ugu qaaday oo ugu dhaartay cidlada dhexdeedii inaan iyaga quruumaha ku kala dhex eryi doono oo aan waddamada ku dhex firdhin doono maxaa yeelay xukuumadaydii ma ay samayn laakiinse qaynuunadaydii way diideen oo sabtiyadaydana nijaas bay ka dhigeen oo indhahooduna waxay raaceen sanamyadii awooyaashood oo weliba iyagan siiyey qaynuuno aan wanaagsanayn iyo xukumo ayaan ku noolan karayn oo waxaan iyagii ku nijaaseeyey hadiyadahoodii maxaa yeelay dab bay u dhex marsiiyeen wixii maxaal fura oo dhan si aan iyaga cidlo uga dhigo si ay u ogaadaan inaan anigu rabbiga ahay sidaas aawadeed wiilka aadamow waxaad la hadashaa reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay weliba taasay awooyaashiin igu caayeen wayna igu xadgudbeen waayo markaan dalka keenay kaasoo aan gacanta ugu qaaday oo aan ugu dhaartay inaan iyaga siin doono ayay arkeen kur kasta oo dheer iyo geed kasta oo weyn oo ay halkaas ku bixiyeen allabaryadoodii oo qurbaankoodii iga cadhaysiiyey ee halkaas ku soo bixiyeen oo weliba halkaasay carabtoodii udgoonayd ku sameeyeen oo halkaasay qurbaanadoodii cabniinka ku daadiyeen markaasaan ku yidhi meesha sare oo aad tagtaan maxay tahay ilaa maantadan la joogo waxaa magaceeda loo yidhaahdaa baamax sidaas daraaddeed waxaad reer banu israa'iil ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay ma waxaad iisu nijaasaysaan sidii awooyaashiin iisu nijaaseeyeen oo kale oo ma waxaad ka daba gashaan waxyaalahooda karaahiyada ah sida naag ninkeed ka dhilowday oo kale oo markaad hadiyadihiinna bixisaan oo aad wiilashiinna dabka dhex marsisaan ma waxaad isku nijaasaysaan sanamyadiinna oo dhan ilaa maantadan la joogo haddaba reer binu israa'iilow miyaan maqlaa waxaad i weyddiisanaysaan sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaaye maqli maayo waxaad i weyddiisataan oo waxa maankiinna soo galana innaba ma ay ahaan doonaan waayo waxaad isku tidhaahdaan annagu waxaannu noqon doonnaa sida qurumaha kale iyo sida qolooyinka waddamada deggan oo kale si aannu qoryo iyo dhagax ugu adeegno sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaaye hubaal boqor baan idinku ahaan doonaa gacan xoog badan iyo dhudhun fidsan iyo cadho la soo daadshay oo dadyowga waan idinka soo dhex bixin doonaa oo waddamadii aad ku kala dhex firidheen waxaan idinkaga soo ururin doonaa gacan xoog badan iyo dhudhun fidsan iyo cadho la soo daadshay oo waxaan idin keeni doonaa cidlada dadyowga oo halkaasaan foolka fool idinkula xaajoon doonaa sidii aan awooyaashin cidladii dalka masar ugula xaajooday oo kale ayaan idinkana idinla xaajoon doonaa ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo waxaan idinsoo marin doonaa usha hoosteeda oo axdigaan idinku xidhi doonaa markaasaan idinka dhex sooci doonaa caasiyiinta iyo kuwa igu xadgudba waxaan iyaga ka soo bixin doonaa dalka ay qariib ahaanta u joogaan laakiinse dalka reer banu israa'iil sooma ay geli doonaan oo idinkuna waxaad ogaan doontaan inaan anigu rabbiga ahay reer banu israa'iilow sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay haddaynan idhegaysanayn taga oo haddaan iyo hadda dabadeedba midkiin kastaba sanamyadiisa ha u adeego laakiinse waa inaydan magacayga quduuska ah mar dambe nijaas kaga dhigin hadiyadihiinna iyo sanamyadiinna waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay reer banu israa'iil oo dhan kulligoodba dalka dhexdiisa ayay igu adeegi doonaan buurtayda quduuska ah taasoo ah buurta dheer ee dalka reer banu israa'iil oo halkaasaan iyaga ku aqbali doonaa oo halkaasaan qurbaannadiinna iyo inta ugu horraysa ee hadiyadihiinna iyo waxyaalahiinna quduuska ah oo dhanba idinku weyddiisan doonaa oo sida caraf udgoon baan idin aqbali doonaa markaan dadyowga idinka soo dhex bixiyo oona waddamadii aad ku kala dhex firdheen idinka soo ururiyo oo dhexdiinaan quduus ku ahaan doonaa qulumaha hortooda oo waxaad ogaan doontaan inaan anigu rabbiga ahay markaan idin dhex keeno dalka reer banu israa'iil kaasoo ah dalkii aan gacanta ugu qaaday awowyaashiin oo aan ugu dheertay inaan iyaga siinayo oo halkaasaad jidadkiinnii iyo fallimahiinnii aad isku nijaasayseenba ku soo xasuusan doontaan oo waxyaalihiinnii sharka ahaa ee aad samayseen oo dhan ayaad isu nici doontaan sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay reer banu israa'iilow iyadoo aan ahayn sidii jidadkiinnii sharka ahaa ay ahaayeen amase sidii fallimihiinnii qulunka ahaa ay ahaayeen markaan magacayga aawadiis idinku shaqeeyo ayaad ogaan doontaan inaan anigu rabbiga ahay oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wejigaaga xagga koonfureed u sii jeedi oo hadal xagga koonfureed ka gees ah ku hadal oo waxaad wax ka sii sheegtaa keynta duurka xagga koonfureed ku taal oo waxaad keynta koonfureed ku tidhaahdaa rabbiga ereygiisa maqal sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay bal ogaw dab baan kugu dhex shidi doonaa oo wuxuu wada baaba'in doonaa geed kasta oo qoyan oo dhexdaada ku yaal iyo geed kasta oo qalalanba oolalka oolalaayana lama damin doono oo weji kasta oo tan iyo xagga koonfureed iyo ilaa xagga waqooyi joogana isaguu ku guban doonaa oo bini'aadmiga oo dhammuna waxay wada arki doonaan in aniga rabbiga ahu aan dabkaas shiday oo innaba lama damin doono markaasaan yidhi sayidow rabbiyow waxay iga yidhaahdaan sow isagu masaalooyin kuma hadlin